wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gacgaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhegeystayaal waa subax talaado ah saacadduna haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo kow iyo tobanka bisha maarj idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah somalilan oo dib u furtay daaqsimeedka baaxadda weyn ee seeraha banka aruuri ee gobolka togdheer si ay u daaqaan xoolo ka badan hal milyan iyo bar maanta waa maalin weyn waxaynu furaynaa seeraha cilmibaadhista iyo kaydka calafka ee aruuri oo ay ka faa'idaysan doonaan haddii ilaha idhaahdo saa la sheegay bishaa ama labada bilood ay furan tahay xoolo lagu qiyaasay hal milyan iyo shan boqol oo kun oo neef iyo soddon kun oo geela waxaa kale ooad maqli doontaan sicir bararka oo weli ah mushkiladda ka taagan suuqada jigjiga xilli lagu guda jiro bisha barakaysan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida wafdi ka socda dalkaasi ukrein oo lagu wado inay la kulmaan diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ee ku sugan sacuudiga si ay u soo afjaraan dagaalka saddexda sano ee ruushka ayaa soo jeedin doona xabad joojin ilaa badda madoowa gantaalada ridada dheer iyo sidoo kaleeto maxaabiista in la sii daayo sida ay shalayto sheegeen laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ukrein saraakiishan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyay sababtoo ah iyadoo aan loo ogolayn inay si guud ay uga hadlaan kulanka talaadada ayaa waxaa sidoo kaleeto ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a p in wafdiga ukrein ay diyaar u yihiin inta uu socdo wadahadalka in heshiis ay la galaan maraykanka oo ku saabsan inuu galaangal u yeesho macdanta ukrein ee heshiis uu madaxweynaha maraykanka donald trump doonayo inuu sugo saraakiisha ayaa ka wada hadlay tallaabooyinka lagu dhisayo kalsoonida iyadoo aan wax tafaasiil ah oo dheeri ahna aan laga helin ka hor kulanka kooxda wadaxaajoodka ee ukrein ay kula yeelan doonaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark rubio magaalada jadda madaxtooyada suuriya ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniintii heshiis ay la gashay madaxa kooxda kurdiyiinta suuriya ee dimuqraadiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo s d f si ay hay-adaha maamulka kurdiyiinta ee ismaamulka waqooyi bari ay uga mid noqdaan dowladda qaranka maamulka cusub ee suuriya ee uu hogaamiyo madaxweynaha ku-meel gaarka ah axmed ashraaca ayaa waxa uu isku dayayey in uu markaasi u kala diro kooxaha hubaysan oo ay maamulaan guud ahaan dalka tan iyo markii xilka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi ee bashaar al asad bishii disembar kadib in ka badan saddex iyo toban sano oo dagaal sokeeya uu dalkaasi ka taagnaa heshiiskan cusub oo la filayo in la dhaqangeliyo dhammaadka sanadkan ayaa waxa uu imaanayaa kadib maalmo rabshado ay ka socdeen dhulka ay qowmiyadda laga tirada badan yahay ee calawiyiinta suuriya ay ku nool yihiin oo khatartii ugu cusleed ka soo wajahday xasiloonida dalkaasi tan iyo markii la riday asad madaxtooyada suuriya ayaa isniintii waxa ay daabacday bayaan ay ku seexnaayeen labada dhinac oo dhigaya heshiis isku dhafa ee dhammaan hay-adaha rayadka kuwa militariga ee waqooyiga bari ee suuriya oo ay ku jiraan xarumaha xuduudaha garoonka duuradaha saliidda iyo gaaska kooxda kurdiyiinta s d f ayaan isla markiiba ka jawaabeen codsi markaasi a p ay ka codsatay inay ka faalloodaan arrintaasi xanibaad israa'iil ee badeecooyinka soo gelaya khaza ayaa dhibaato weyn ku haya dhulka falastiiniyiinta iyadoo qaar ka mid ah dukaanada rootiga la xidhay qiimaha cuntadana uu cirka isku shareeray halka korontada oo la gooyey ay dadka ka joojin karayso inay helaan biyo nadiifa israa'iil ayaa waxay sheegtay in joojintaasi loo golneeyahay in lagu cadaadiyo kooxda mintidiinta ee xamaas wadahadallada xabajoojinta taasi oo quusaysa cuntada daawooyinka iyo shidaalka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee falastiiniyiinta ee onruwa ayaa waxa ay sheegtay in go-aanka lagu joojinayo gargaarka baniaadminimo uu halis gelinayo nolosha dadka rayadka ah oo u daashaday dagaalka arxamdarrada ah ee toddoba iyo tobanka bilo socda hay-adda ayaa waxay sheegtay in inta badan in ka badan laba milyan oo qof ee khaza ku nool ay ku tiirsanaayeen gargaarka xamaas ayaa tallaabada israa'iil waxay ku tilmaamtay ciqaab wadareed iyadoo ku adkaysatay inaan lagu riixi doonin inay samayso tanaasul warkiina dhegeystayaal waa naga intaas dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington somalilan ayaa waxaa isniintii shalay ay dib u furtay dhuldaaqsimeedka seeraha banka aroori ee gobolka togdheer seerahaasi ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona sida la sheegay xoolo gaaraya in ka badan hal milyan iyo shan boqol oo neef warbixintan waxaa hargeysa noogu soo daray wariyaheenna khadar maxamed cakule waa xilli jiilaala xilligan iminka lagu jiro dadka reer guuraaga iyo xoolodhaqataduna waa xilliga ay hawsha ugu badan kala kulmaan badbaadada iyo daryeelka xoolahooda iyagoo mar kasta ku dadaalaya in jiilaalka soo galay baad iyo biyo sidii ay daryeel ku filan ugu heli lahayn xoolahoodu ay la raadsadaan warka farxadda leh ee dadka reer guuraaga ah in badan oo ka midii ay ku diirsadeen ayaa ah in somalilan ay u furtay seeraha banka aroori ee gobolka togdher sida ay mas-uuliyiintu sheegeenna waxaa ka faa'iidaysanaya in ka badan hal milyan iyo shan boqol oo kun oo neef oo kala duwan muddada bisha ilaa laba bilooda ee uu furan yahay xoolodhaqatadu waxay isaga kala yimaadeen meelo aad u kala durugsan oo kala fogfog mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer guraaga ee somalilan ayaa sheegay inay u diyaariyeen kooxo caafimaad oo daryeel iyo la socosho dhinaca caafimaadka ah ula diyaara xoolaha geesta kale marxaladihii lala soo maray markii la xidhayey waxaa ka warramay maxamed xaaji oo ka mid alxamdulilaah ilaah baa mahadleh waxaa layidhi meel biyo ku dhow oo burca usale baadi goobiyo biciidkuba waah annagu waxaanu haddaannu heyrka nahay raggii tacabka iyo juldiga geliyey seerahan markii la furayey markii la xidhayey sideed bilood baanu halkaa hoynaynay annaga iyo xiixiitadu halkaa wada hoynaynay oo reer miyigu lahaa boqoryaalhaynu maantaynu meeshii aynu googoosayna rag u soo dhigtay alxamdulilah waa lagu guulaystay haddana mahad iyo farxad waxaa noo ah maanta haddii ummaddii u ayday oo dawadii iyo haddeed beed maayo baadkii xoolihii isku raqayaan waa aragtaan nacasna loo sheegi maayo in hagayna waa arkaa mas-uuliyiinta iskaashatada geelleyda gobolka togdheer oo iyaguna hadlay waxay farta ku fiiqeen sida ay faa'iido ugu tahay guud ahaanba xoolodhaqatada gaar ahaana kuwa fursadda u helay furitaanka seerahan
anigu waxaan ku hadlayaa magaca geeleyda iskaashatada geeleyda gobolka togdheer ee gobaad ee runtii wakhtiga ay xooluhu inaga jabi jireen ee xilligan oo kalunbuu ahaa ee caqabadihii wakhtiyadaa inaga soo mari jiray toddobada jir iyo jiiraal baa siman baa layidhi bishaa daydo iyo toddobada cishe roobku da-ayo ayaa xoolaheena dhaawaca ugu badani uu soo gaari jiro oo ay riiqmi jireen maanta waxaynu haysanaa alxamdulilah waxaynu kaga baxno mashruuca qaaliga ah oo neefka isagoo maanta waxaa cunay jirku caawa helaa qarhqari maayo wax soo saarkii aan u taagnayn ee caanihii iyo hilibkiina wuu kordhayaa
taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka togdheer khadar faarax ayaa dhinacooda tilmaamay in maadaama bulshadu meelo kala duwan isaga timid xoolaha iyo dadkuna aad u badan yihiin ay booliis ahaan amniga iyo nidaamka ay dhex joogayaan oo ay sugayaan waxaynu furaynaa oo dib loo furayaa mashruucii waxa weeye daaqsimeedka ahaa annagu booliis ahaan doorka aanu ku leenahay waxa weeye in in ciidan biliisu dhex joogo maadaama la isugu keenayo bulsho badan oo kala jaadjaada oo xoolo dhaqataya waxaanu ballan qaadaynaa biliis ahaan inaanu dhex marno ka dhex shaqayno oo ilaalinno waxaan safarayaa bulshada in badan bay xidhneyd goobtu cidda ay xidhneyd waa idinka cidda loo dayac jiraya waa idinka haddaan la wada ilaashan inoo hagaagi mayso wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reemiyiga somalilan dhaktar cumar shucayb maxamed ayaa isdultaagay taariikhda seerahan iyo ujeeddada ay xukuumad ahaan ka leeyihiin
maanta waa maalin weyn waxaynu furaynaa seeraha cilmi baadhista iyo kaydka calafka ee aroori oo ay ka faa'iidaysan doonaan haddii ilaah idhaahdo saa la sheegay bisha ama labada bilood ay furan tahay xoolo lagu qiyaasay hal milyan iyo shan boqol oo kun oo neef iyo soddon kun oo geela saa la socotaan waxaa iyaduna halkan barbar socda tiimkii dhakhaatiirta iyo ambulansyadii xoolaha aynugu tala galnay saaraha inay daweeyaan oo isugu jira rag iyo dumarba oo ah dhakhaatiirtii xulka ahayd ee kusaadka kala duwan duwan lahayd ee ka shaqayn doona haddii la idhaahdo muddadaa ay socoto ee furitaanka oo ku beegan ilaa bil intuu roobku daaya haddii la idhaahdo seerahan haddaan idinka sheekeeyo taariikhdiisa waxaa la- waxaa la xidhay labada kun iyo toddobiyo tobankii tacab badan baa lala soo maray waxaa cas- iska caabin xoogaa kaga hortimi bulshada iyagoo u moodayey in ujeeddo kale laga leeyahay adiga arkaya faa'iidadiisi maanta oo ah maalin markii saddexaad ee la furo maanta runtii seerahan waa seeraha ugu ballaadhan ee somalilan ba ay leedahay waana nasiib darro weyn runtii wadan waddanka intaa leegaynu ka koobannahay in seerayaashu aynu maanta haysano kan oo keliya oo ah ka u weyn runtii seerayaashii kalena ee la midka ahaa ee ka mid ahay seerihii qoolcaday seerihii wajaale iska caabin fara badanoo ka hortimi mararka qaarkood ay wax badan ka hirgelin weydey kawa jaale imka uu sh- uu- uu- uu aanu xidhnay uu s- uu s- uu- uu jiraa oo xukuumadda way xidhay laakiinse manaafacaad badan oo aada u sii badan sida kan oo kale ma leh dadka bulshada daraaddeed wasiirka xanaanada xoolaha somalilan waxa uu tilmaamay tallaabooyin muhiima oo ay wasaaraddu diyaarisay ayna tahay in ay wasaaraddu qaado haddaba maxaa wasaaradda maxaa maxay nala gudboon waxay nala gudboon waxa weeye haddaanu nahay wasaaradda xanaanada xoolaha waxay nala gudboon wasaaradda xanaanada xoolaha waxa weeye inaanu ka shaqayno oo aanu u hagar baxno daaweyntii daryeelkii iyo maxaa la dhaha ii sheeg nafaqayntii xoolaha halkan aroori waxaa idinku yaalla oo laydin diyaariyay biyihii oo neefku markuu imika een, barwaaqada daaqo waxaa la- wuxuu tegi doonaa biyihii waxaa la daweyn doonaa neefkii xoolaha maadaama xooluhu ay kasoo guurayaan meelo fara meelo fara badan oo correspondary dhasiiska xanadan la idhahdee ay xanada isu- isu keenaan si looga hor looga hortago halkaa waxaa idinku diyaara tiimamkii ka hortegayay insha allah bismillahi karim khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
waxaa shalay dhammaaday tobankii hore ee bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo hadda la galay tobanka dhexe soonka ayaa waxaa hadda uu ku soo aaday xilli jilaal ah inta badanna dhulka soomaalida ee geeska afrika magaalada jigjiga qoysas iyo ganacsato ayaa aada uga cabanaya sicir barar warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaheena maxamed cabdiraxmaan gaata shacabka ayaa sheegaya in bishan rabadaan ay kusoo beegantay xilli adag oo jiilaal ah islamarkaana ay jirto busaarad iyo sicirbarar xooggan waxayna ugu baaqayaan bulshada kale ee ilaahay wax siiyey inay caawiyaan dadka masaakiinta ah waa tahay ee, bisha rabadaan sayidin kusoo gashay maadaama hooyo tahay ood carruur leedahay oo meel yar oo ganacsina aad suuqa ku haysato bal looga warbix xilligii ay xaaladda lagu jiro bisha rabadaan wallaahi xilli kulul bay soo gashay wakaa markaa kulaylka iyo busaarada iska jira iyo suuq xumi iyo jiilaal xun oo abaar ah ayay soo gashay bishan bilihii kale intaas kaga duwantaa khayr kale iska wataa suma alxamdulilah rabbilcaalamiin kolley israaqadeeday wadataa Sax.
alxamdulilah rabbil iyadoo haddana jiilaal tahay haddana kolley wax la cuno allah baa tan dadka kafaalo qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana dowladdu inay dadka yara caawiso masaakiinta maha masaakiinta annaga dooyaan waxaana suuq leeyahay waxaan iibsan waxaan iibin waxba u gaari lahaye sixir barar raashin suuquma doonan karo wax aanu suuqa ka iibsan karra ma jirto dowladda dadka hal caawiyaa dee dadka dowladda masaakiinta ah
anigu wallaahi xilli adag bay kusoo beegantay rabadaantan oo iska kulul oo qoraxduna aad u kulushahay maciishadihii iyo magaranaysaa nolol maalmeedkiina uu iska adag yahay marka ilaahay sakhiraan leenahay marka dowladda maxaad ka codsan lahayd dowladda waxaan ka codsan lahay in maaragtay ay dadka maaragtay masaakiinta ee tabaalaysan ee soonka uu ku adag yahay in la caawiyo oo si fiican maaragtay loo caawiyo ee la gacan qabto wallaahi xilligay ku soo beegantay xilli yar cadeedda kulushahay xilliguna iska yar kulul yahay abaara ay iska jiraan oo jiilaal lagu jiro sixirbararkii uu iska jiro wallaahi dadka masaakiinta aad dhibaato badan ayaa soo wajahaysa insha allah inuu ilaahay xilligan xilli roobaadka aan filaynay uu yimaado oo cirka uu raxmad aan ka rajaynayno insha allah ayaan rajaynayna ilahay inuu khayr keeno dowladda maxaad ka codsan lahayd in la caawiyo dadka masaakiinta maadaama bilbarkiisa lagu jiro wallaahi waxaan u soo jeedin lahaa dadka masaakiinta maadaama bil cibaado tahay bishii sadaqada tahay in hoos loo eego cid walba cidda dariskeeda ay ka warhayso taas ayaan ummadda u soo jeedin lahaa ya way jirtaa dee awal nolosha saddex qaybood bay ahayd waa qayb hoose iyo qayb dhexe qayb sare qaybta hoose hadda qadka way ka baxday oo dadkii masaakiinta ahaa iyo haysanin qaarkood anfur qaarna nolol maalintooda isoo helaan iyo barnaamijyo kale ku qabsan lahayeen ba ramadaanka gidis ahaan hadda gacmaha kor u taaganayo dad waxaa jiray raashin aan u qaadnay oo waxay ku soomaanaa weeyeen marka dowladda sharafta le waxaan ka codsanayna shaqsi ahaantiina dhallinyar ahaan anoo afka dhallinyarta ku hadlaya dee dadka masaakiinta nolosha hoose ku jiray in ilgooni inay ku eegaan maadaama mas-uuliddu ayada saaran tahay in la caawiyo magacayga xaliimo xuseen baa layidhahdaa wakhtiga iyo maxaan ku dhahay suuqa iyo wax kastaba uu iska xaal adduunya haddana wallaahi waa alxamdulilaah sixir barar baa jira waa bil barakaysan guryaha iyo meel kasta way naga maran tahay meeshaan ku ganacsanno wadday ahayd waddadiina dee waa la samaynayaayoo waa la dumiyoo dhaarba meel banu guuraa hooyo saddex carruur haystana wallaahi si ilaahay bay noogu soo gadashay alxamdulilah hase kastaba rabadaan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah shanta tiir ee islaamka kaasoo waajib ku ah cid kasta oo qaangaadh ah maskax ahaan iyo jidh ahaanna fiyow waana bil ku suntan cibaado maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
sanad walba laba iyo tobanka bishan maarj oo ku beegan berito arbaca ayaa dunida waxaa lagu xusaa cudurka galokoma oo ah cudur indhaha biyaha ku fura kaasi oo dhibaato xoog leh u keena indhaha cudurkaasi oo aragga si sahlan qofka uga qaadi kara ayaa halista uu leeyahay iyo sida wax looga qaban karayo oo weriyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wuxuu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka indhaha mustaqbal ee magaalada muqdisho doctor cabdisamed xasan haye bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi aad baad mahadsan tahay maanta oo kale annaga waa xaggay dadka indhaha ku takhasusay waxay noo tahay maalin weyn sanad walba bisha labaiyo tobanka maaj waxaa la xusaa maalinta gulukoomada hal usbuuc baa loogu talagalay usbuucaasoo dhan waxaa loo sameeyaa dadka screening awareness marka tobanka ilaa lixiyo tobanka laakiin labiyo tobanka waa maalinta la xuso cudurka loo yaqaano gulukooma asbaabta cudurkan loo xuso waxaa la sameeya wax loo yaqaano awareness in la badiyo wacyigelinta cudurkan indhaha iyo in la isku xiro wax alla wixii global as a unit sidii looga hortegi lahaa global community oo cudurkan sidii looga hortegi lahaa si guud in looga hortago cudurkan mujtamaca oo dhan awareness la geliyo marka gulukoma sidiisaba soomaalida waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca intaa wuu ka ballaaran yahay waa cudur dilaaah waa cudur maaragtay xididka dambe ee aragga ee neerfaha loo yaqaano optic nerve dila waa cudur inta badan maaragtay waa waa xanuun ma laha waa silent waa tuu gurigii u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanaya alaabta marka qofku ma garan karo in xididkiisa neerfaha uu fiican yahay in kale inta badan waxay u yimaadaan last stage marka ugu dambaysa markuu aragga ka baaba'o waa tahay maxaa keena marka gulukomaha
glucoma dabcan saa dhowr qaybood ah ilmaha way ku dhashaan waaba primer congenital lagu noqdaa waa lagu dhashaa primer baa jira oo ah yani lama yaqaano waxa keena inta badan waxay yidhaahdaan waxaa jira qaybta dhexe oo indhaha ah ayaa waxaa laga soo saaraa biyo nadiif ah oo nafaqa ah oo ishu ay quudiso oo loo yaqaano aquos humor biyahaas marka waxay maraan tubooyin gooniya meelo qaas ah ilaa marka dambe marka isha ay quudiso ee waxay ka dhex baxaan meel loo yaqaano angle of anterior chamber marka meesha ay gelayaan yaa marmar xidhanta oo si maaragtay oo magaranaysa accidental ay u xidhantaa ama way ku dhashaan oo congenital ay ku dhashaan ama way xidhantaa xidhnaanshahaas ay xidhato yaa waxaa kordhaya qofka pressureka indhaha intraocular pressure bresharka markuu kordho bresharka wuxuu riixayaa marka qaybtii dambe ee aragga oo xididkii neerbaha xididkii neerbaha markuu bresharka ku riixo kadib marka neerbihii wuxuu weynayaa dhiiggii quudin lahaa dhiigga markuu waayana neerbihii wuu caddaanayaa marka waxaa dhicaya markaas waxa loo yaqaano optic atrophy marka waxa inta badan keena waa xirnaanshahaas aangalka marka asaa waxaa loo qaybiyaa congenital wuu ku dhashaa waa primer cid garanaysa male waa annaankos ama wuxuu noqon karaa in intraocular disease cudurro ku dhaca indhaha gudihiisa sida kataraadkii oo ku weynaaday infekshinno iyo cudurkan loo yaqaano central retinal venus occlusion yani dadka inta badan sokorta qaba xididada dambe ee sokorta ayaa dhiig ku furma dhiigii baa waxay yimaadaan meesha hore ee aragga kadib wuxuu noqonayaa neovascular glucoma marka waana lagu dhashaa lamana yaqaano inta badan waa magaranaysa hereditary magaranaysa familiar oo magaranaysa inta badan waxaa qofka marka historiga la weydiiyo waxaa la weydiiya waalidkaa ma lahaan jiray haddii waalidku ay lahaan jiray inta badan ilmaha markay afartan gaaraan waa lagu arkaa cudurka indhaha doctor cabdisamed marka cudurkan gulukoomaha ama indhuhu ay biyaha gelayaan caruurta iyo dadka waaweyn yaa ku badan maya dadka waaweyn baa ku badan caruurta tobankii kunee dhashaa waxaa laga helayaa hal qof baa laga helayaa laakiin dadka waaweyn risk factorka waxyaabaha inta badan aan dhahno waxaa ka mid a qofka haddii bresharkiisa uu kacsan yahay inta badan waa waa cudurka waa gulukoomada waa laga helaa xataa waxaa la ogaaday nowadays waagi hore waxaa la dhihi jiray bresharku markuu kacsan yahay indhaha yaa cudurka laga hela lakiin hadda waxaa la ogaaday xataa bresharku hadduu degan yahay ama low uu yahay xataa in cudurka la helaya marka risk factorka waxyaabaha aada u sahlan waxaa ka mid a dadka da'da ah qofka inuu lixdan dhaafo in bresharka laga cabiro hadduu kacsan yahay in family historyga ay waalidka iyo dadkii la dhashay dadkii ka waaweynaa ama dadkii hooyada iyo aabbaha in laga helo sokortaa ka mida troma in nabar uu ku dhacaa ka mida waxyaabahaas waa waxyaabaha sahlaya qofkan cudurka in laga helo waa tahay sidee looga hortegi karaa marka cudurka gulukoomaha cudurka gulukoomada waa qof walba oo afartan gaaraa waa inuu iska cabiraa annaga inta badan bukaanada noo imaada qaar baa xasaasiyad nooga yimaada markay noo yimaadaanaan biyaha ka cabirna waxaan aragnaa inuu cudurku leeyahay xataa hadduu biyuhu normal yahay markaan ka fiirino meesha dambe aragga waxaan ku arkaynaa qofkan inuu cudurkii qabo marka waxyaabaha looga hortegi kara waxaa ka mid ah awareness ah oo maanta oo kale aan uga faa'iideysanaynaa qof kasta oo da-diisu ay gaartay afartan inuu aado dhakhtarka markaa u dhow uu yidhaahda halaga cabiro biyaha biyaha keliya aan laga cabirin in laga fiiriyo meesha dambe ee aragga oo fandhaska waxaa suurtagal qofka asoo biyihiisu normal yahay in gadaal laga arko taas waa option qof kasta oo waalidkiis biyo lahaan jireenna wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco taana markaa in laga cabiro labada meeloodba ugu dambayntii see loo daaweyn karaa qofka haddii laga helo cudurkan waxaa lagu daaweeyaa dawuu qaadanayaa dawadaas marka waa laba qaybood qaybna waxay yaraynaysaa biyihii nafaqada lahaa ee hore aan u sheegnay aquos humarka oo qaybta dhexe aragga laga soo daynayo taasay yaraysaa qaybna waxay badanaysaa meeshii angalka ahayd ee biyuhu ay ka baxayeen ay contractionku badanaysaa marka waa labadaa qaybood qofka haddii dawada uu isticmaalayo ee biyaha ka dejinayso ay normal tahay waxaa u wanaagsan biyihiisa inuu qaato laakiin qofka haddii maaragtay ay ka degi weyso bresharka oo hal dawo marka la siiyo ay degi weyso dawo labaad la siiyo ay degi weyso ta saddexaad la siiyo markaa qofka waa la qalaa oo biyihii baa laga qalaa qalitaanka laftigiisa soomaalidu waxay aaminsan tahay waa laga xiray awal bay xirnaayeen waxaa loo furayaa duleel meel ay ka baxaan oo biyuhu ay maraan marka dadka inta badan miyiga ka yimaada oo aan awoodi karin dawada inay iibsadaan ama follow upka dhakhtarku uu ka fog yahay waa dadka inta badan aan kula talina in la qalo oo maaragtay loo furo say biyuhu meesha uga baxaan laakiin qofka awoodi kara dawada oo dawadii inay waxtar u tahay mar walba biyaha ka yaraynayso awoodi karana dhakhtarka inuu u tago saddexdii biloodba mar dadka waxaan ku waaninaynaa inay qalliinka ka fogaadaan oo mar walba dawadooda ay isticmaalaan qalliinka inta badan lagu degdego qofkaasoo iska fiican waxay keeni kartaa inuu arag waxoogaa ka nusqaamo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington kaasina wuxuu ahaa agaasimaha cusbitaalka indhaha mustaqbal ee magaalada muqdisho doctor cabdisamed xasan waxaana ugu rameeyey xasan kaafi qoyste haatana ramadaan kariim ayaan idin leenahay meel kastoo joogtaan oo kusoo dhowaada qasiidadan qasiidadaasi ramadaane waxay ugu dambeysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono ramadaan kariim